lay the track. That's a possibility. VOA Wonder Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah bisha meyna ay lix tahay sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo badhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjan qodobada aad dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah madashii dhallinyarada oo ku saabsan amniga magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug waxaan soo gaarnay munaasabadaha qaranka ah oo dhallinyaradu ay leeyihiin mey inaan ku wada xusno hal meel halka galmudug iyo puntland qolo walba iskooda ay u xusi jireen asagana waxa weeyaan waa midho dhalay waxaan gaarnay inaannu gaalkacyo markaannu midowno oo intaas ay noo hirgashay waxaan nidhi war hadda waa guulaysannay dhallinyarada waa guulaystaye maxaannu samaynaa waxaannu samaynay waannu isku keennay dhallinyaradii soomaaliyeed waxaannu gaalkacyo ku casuunnay maamul goboleedyada
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ergo u diray dalka sacuudiga jimcihii si ay uga wada xaajoodaan heshiis xabad joojin ah oo adag sida ay sheegeen mas-uuliyiin kala duwani wadahadalladan oo sabtidan ka furmaya magaalada jidda ee dalka sacuudiga ayaa waxay ka dhasheen dadaallo caalami ah oo la doonayo in labada dhinac in labada dhinac laysku horfadhiisiyo iyadoo la rajaynayo in wada xaajood lagu dhammeeyo dagaalka halkaas ka taagan mas-uuliyiin ka tirsan suudaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in wadahadalladan ka dhacaya jidda ay fududeeyeen sacuudiga iyo maraykanku saraakiisha suudaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in furista waddooyinka kharduum iyo umudurmaan iyo ilaalinta kaabayaasha rayidka ah oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadku inay ka mid noqon doonaan mowduucyada laga wada hadli doono sabtida ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo wakiillo ka socda militariga suudaan oo uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax burhaan iyo xogaga sida gaarka ah u tababaran oo uu hogaamiyo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ay kulankoodii ugu horreeyey ee foolkafoola yeeshaan tan iyo markii uu dagaal ka dhex qarxay bishii abril shan iyo tobankeedii dabayaaqadii bishii march eena dhaaftay ayaa madaxweynihii hore ee taiwan ma yingjo wuxuu safar taariikhi ah ku tegay dalka shiinaha isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee xil sare oo heerkaas ah ka soo qabta taiwan oo booqda shiinaha tan iyo sannadkii kii ma oo xafiiska joogay intii u dhexaysay laba kun iyo sideed ilaa laba kun iyo lix iyo toban ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in uu booqdo deegaanada ay ka soo jeedaan awowayaashiisa oo ku yaala gobolka hunan iyo dhowr magaalo oo shiinaha ah muuqaalada laga qaaday way badnaayeen hase ahaatee waxaa dareenka lagu soo jeediyey arrimaha ku saabsan xidhiidhka gaarka ah ee taiwan iyo shiinaha iyo sida labada dhinac ay u yihiin hal dal oo shiinaha ah dhegaystayaal intaasna waxaan aga eeg qodobadii warka haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii madasha dhalinyarada oo magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa gaalkacyo waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolka mudug ka socday dadaallo nabadeed oo hormuud ay ka yihiin dhallinta waxaana gaalkacyo lagu qabanayay kulamo looga hadlayo doorka dhallinyarada iyo horumarinta kulan ay ka qayb galeen dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay waqooyiga gaalkacyo waxaana muhiimadda kulanka uu ahaa kaalinta dhalintu ay ka qaadan karaan xal uhelidda colaadaha gobolka ka dhaca jacfar yuusuf cabdalle ayaa ka sheekeeyey colaadii soo martay ee gobolka iyo doorkii dhalintu ay ka qaateen nabadeynta qeybaha bulshada ee wada degan gobolka mudug
intaa ka bacdi barnaamijkeegu waxa weeye waa kulan kulan weyne dhallinyaro oo looga hadlayo amniga iyo nabadda iyo horumarinta magaalada gaalkacyo ee dhallinyaradeeda waxaa ognahay gaalkacyo ee dhallinyaradeeda horumarin waxaa weeyaan xaalado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo martay filal axamdu maanta waxaan joognaa meel fiican waxa weeyaan gaalkacyo waa isku furan tahay dhallinyaradeedana waa midaysan tahay taasna waxaa daliil u ah wafdiga culus ee halkaana inoo fadhiya nooma aysan soo hayaameen haddaysan gaalkacyo amni lahayn nabad lahayn horumar ka jirin dhallinyaradana is isku xirnayn heerarkii nabadda gaalkacyo heerarkii laga soo maray iyo roolkay ku lahaayeen dhallinyarada waxaa og tihiin dhallinyarada magaalada gaalkacyo rool fiican inay ka ciyaareen nabadda iyo horumarka gaalkacyo taasi cid walba kama qarsoona dhallinyaradu waxa weeyaan waxay ahaayeen kuwii isbaarada qaaday markii gaalkacyo kala xirneed waxay ahaayeen dhallinyaradii bilaabay kulammada isdhexgalka har iyo habeen u soo taagnaa u soo joogay maanta nabadda aan joognana waxa weya iyagaa gundhig u ah karidka iyagaa iska leh laakiin dowladdaa fududays tiimkan waxaa la yidhi waay gaalkacyo selected gaalkacyo maxaa loo doortay gaalkacyo waa dareemi ka dhaan ujeeddada loo doortay gaalkacyo waxa weeyaan waa magaalo waa central soomaaliya waa magaalada kala badha maxaa la ohan jiray soomaaliya waa magaalo xuduud la leh dhinacaan haddaan u baxno etoobiya xuduud la leedahay muqdisho iyo boosaaso isu kilomitr bay inoo jirtaa waa magaalo istraatiiji ah sidoo kale gaalkacyo markii laga yimaado istraatiijiyadaas waa magaalo ay degan yihiin laba dowladood waxaa degan galmudug iyo puntland sidoo kale gaalkacyo waxaa ka soo dhacay colaado dagaallo maxaa la ohan jiray kala duwan oo dagaallo qabaa'il iyo dagaallo dowlad intu waa ka soo dhaceen dagaal baa ka dhacay sanadihii adii dagaalaha ka dhacay dagaaladii u dambeeyey iyagana waxaa ka dhacay dagaallo ahli ah ilaa maxaa la ohan jiray laba boqoloo kun oo qoys ay ku qaxeen koonfurta gaalkacyna boqol qoys boqol kun oo qoys ay ka kaxeen ka qaxeen waqooyi gaalkacyna boqol qoys ay ka kaxeen dagaalladaas marka ay dhaceen gaalkacyo waxa weeyaan waxay noqotay magaalo morally iyo maxaa la oran jiray iyo xag dhaqaale iyo xag horumar u burgudha dadka reer gaalkacyo kama aysu quusan nabadda waxaa dhacday in dhallinyaradii odayaashii haweenkii bulshada qaybaheeda kala duwan ay garowsadeen inay soo celiyaan nabadda gaalkacyo waxaa jira heshiisyo la yidhahdo heshiis bulsho ay galeen bulshada markii laga yimaado heshiisyada ay galeen dowladda maasha allah heshiisyadaas waxay ka soo bilowdeen kadib markay dhaceen dagaaladaas labada sano oo ahliga ah ee isku xigay waxaa dhacday in dhallinyaradii ay bilaabaan kulamo ay isugu imaanayaan waxaan rabaa insha allah kulamadaas inaan ka xuso waxay ahaayeen kulamo fara badan waxaan rabaa inaan ka xuso kulamadaas dhallinyaradu maadaama madasha ay tahay madal dhallinyaro kulamadii dhallinyaradan rabaa inaan xuso hadduu alla idmo weli ay jireen kulamo ay dowladda ay gashay oo iyadana nabadda looga hadlayo odayaasha dhaqanka laakiin exactly kulamadii lasoo qaatay iyo heerka maanta aan marayno iyo wixii laga soo mara rabaa inaan kaga sheekeeyo ee waxaa dhacay dhallinyaradu waxaan bilownay barnaamij yidhahda jiilka nabadda maadaama dhallinyarada dadka ugu badan ee ahaayeen colaadda loo adeegsada oo iyaga dagaalada waxa qaadaya oo diriraya iyaga ay ahaayeen waxaan bilownay barnaamij inaan toons ku nimaanno xilli maalin ah aan dhahno aan ka shaqayno nabadda aan isku imaanno aan muujinno inaan isku imaan karno waxaa adkeed in gaalkacya isu guddi kadho marka annagoo bulshada iyo dhallinyarada tusayna waxaanu samaynay kulamo aan isugu imaanayno aan odhanayno gaalkacya wataa waa midaysan tahay intaa kabacdi waxaan abuurnay markii taasi aan ku guulaysanay barnaamijka jiilka nabadda waxaan abuurnay barnaamij layihahda shah iyo sheeko barnaamijkan runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u muhiim ah nabadda maanta aan joognana kaalin libax laka qaatay barnaamijkaas wuxuu ahaa in dhallinyarada iyagoo maxaa la ohan jiray cidna u waardeynaynin cidnana hortaagnayn xuduudna aysan lahayn xilli habeen inay isku yimaadaan taalantiga ay leeyihiin ama hibada iyo ahlabuurka ay leeyihiinna isweydaarsadaan barnaamijkaa wuu miro dhalay waxaa dhacay kabacdi waxaa jiray judgooyo u dhexeeya galmudug iyo puntland oo mataqaanaa looga soo horjeedo magaalada inay isku furanto waxaan samaynay mudaharaad ballaaran ay ka qayb qaadanayaan haweenka dhallinyarada ardayda dhammaantood mudaharaadkaas wuxuu jibiyey uu qaaday isbaaradii gaalkacyo u taallay waxa weeyaan dowladda iyo shacabkan markaa waxay bilaabeen in la galo kulamo dib heshiisiin ah lagu midaynayo odayaasha dhaqanka lagu midaynayo haweenka lagu midaynayo ganacsatada laakiin dhallinyaradu iyagaa iskood isugu yimid iyagaa iskoodna barnaamijyadaa u abuuray alxamdulilah wuu midho dhalay waxaan soo gaarnay munaasabadaha qaranka ah oo dhallinyaradu ay leeyihiin may inaan ku wada xusno hal meel halka galmudug iyo puntland qolo walba iskooda ay u xusi jireen asagana waxa weeyaan waa midho dhalay waxaan gaarnay inaannu gaalkacyo markaannu midowno oo intaas ay noo hirgashay waxaan nidhi war hadda waa guulaysannay dhallinyarada waa guulaystay maxaannu samaynaa waxaannu samaynay waannu isku keennay dhallinyaradii soomaaliyeed waxaannu gaalkacyo ku casuunnay maamul goboleedyada maxaa la odhan jiray hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir gaalkacyo ayaan isugu keennay dhallinyaradoodii waxaanu samaynay waxaanu xusnay maalinta nabadda adduunka ujeeddada aan isugu keenay dhallinyaradaasna waxay ahayd inay fariin qaadaan fariinta khaldan oo guracan oo gaalkacay laga aaminsan yahay inay tahay magaalo colaadeed inay tahay magaalo aan amni ahayn inaanu tusno dhallinyaradaas gaalkacay inay tahay magaalo dhallinyaro gaalkacay inay tahay magaalo amni ah magaalo horumar ka socdo waxaan ku guulaysannay in dhallinyaradaas wax way gaalkacyaan isugu keenno masajkaasna ay xambaaraan ay gaarsiiyaan gobollada imaam gobollada ay ka yimaadeen filalxamdu kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u weyn waxaa qayb ka ahaa oo waxa waynu u garab taagnaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada puntland iyo wasaaradda galmudug sidoo kale dalladda guud ee dhallinyarada puntland iyo dalladda galmudug alxamdulilah rabbi alamiin barnaamijkaasna waa midho dhalay kulamadii iyo maxaa la ohan jiray isdhexgalka dhallinyaradana waxa weeya meel fiican ayuu noo gaaray maantana waxaan u filinnaa kulankan shirweynahan yacni loogu magacdaray kulanka nabadda iyo dhallinyarada waxaa loogu talagalay in la xoojiyo nabadda gaalkacyo in la xoojiya loogu talagalay cabdinuur waxa uu ka mid ahaa ka qaybgalayaashii ee kulanka waxa uu ka warramayaa dhallinyarada iyo hababka loo adeegsado
waxaan maanta u nimin halkan inaan ka hadalno nabadda iyo isdhexgalka ka jira gobolka mudug oo la dhihi karo waa door shariif ah oo ay ka qayb qaateen guud ahaan bulshada reer gaalkacyood ama reer mudug waxaad garan kartaan burburkii intuu dhacay soddon sano oo soomaaliya ay burbur ku jirtay waxaa dhallinyarada loo adeegsanayaa sida ay ninka siyaasiga sida uu rabo ilaa hadda waxaan ognahay waxyaalaha tuhumka ama mugdiga ee dhallinyarada ku dhex jira in ay wadaan siyaasiyiin waxaan rabaa inaan fariin u diro guud ahaan siyaasiyiinta soomaaliya dhallinyarada soomaaliyeed waa soo daaleen burbur bay soo mareen dhibaatay soo mareen waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo hooyooyinka soomaaliyeed oo door shariifa ka soo qaatay intii uu burburkii jiray in ay dhallaankooda ama ubadkan quruxda badan ee maantana hor fadhiya ama dhallinyaradan wejiyadoodu quruxda badan yihiin in ay ku soo koriyeen nolol adag oo dhibaato badan ay ka soo mareen noloshii adkayd ee dhibaatada lahayd ee ay ku soo koriyeen maalinba dhinacii la doono haddii nin siyaasiya u duudo waxaan dhihi karaa waa waxaan la qaadan karin ee waxaan dhahnaa dhallinyaradu waa toddobaatan iyo shan boqolkiiba toddobaatan iyo shan micno ma samaynaysa inaad boqolkiiba toddobaatan iyo shan waddanka ka tihin waxaa micno samaynaya in waddankiinna aad wax ka dhisataan nabadda aad ka qayb qaadataan horumarka aad ka qayb qaadataan dibudhiska iyo dowladnimo in la helo dalka aad ka qayb qaadataan waxaan ku mashquulsannahay waxyaalo aan geyin dhallinyarada soomaaliyeed oo amniga falalka amni darre ka mid ah ay yihiin tahriibtu ay ka mid tahay isqabyaaladda iyo kala qoqobnaantu ay ka mid tahay dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan horumarka haddii la weydiiyo qof kasta oo dhallinyaro ayoo naga mid ah wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado sharaf xurmo karaamo uu qurux badnaado laakiin ka waran haddii aad rabtid inaad sharaf ku noolaatid waddadeediina aadan hayn aad waddo kala hayso siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay ka daayaan danahooda siyaasadeed oo gaarka ah ee dhallinyarada ay u adeegsanayaan kooxaha ay micnihii maalinba meel ka soo abaabulayaan waxaan codsanayaa inay ka daayaan waxaan annagu u taagannahay inaan sistamka jira ee dowladnimo ee puntland ka shaqayno hormarinno garab istaagno guud ahaanna waxaan u samaysannahay sidaas waxaan codsanaynaa in khilaafyada dhallinyarada dhallinyaradu dalladay leeyihiin dalladahooda looga dambeeyo lagu ixtiraamo wasaaradda dhallinyarada lagu ixtiraamo agaasimaheedii guud baa jooga asagaa dalladahan soo dhisay sifo sharcigay ku yimaadeen sifadaa sharcigaana hadha waa ku tegi doonaan insha allah
inkastoo kulankii loo qabtay dhallinyarada gaalkacyo uu ahaa mid ay ka qayb galeen dhallinyarada gobolka mudug iyo mas-uuliyiin haddana waxaa dhalinta inta badan loo jeedinayay ka qaybgalka horumarka iyo nabadda gobolka mudug
dhallinyarada culays baa ku yimid laakiin way ka dabaasheen culayska ku yimid wuxuu ahaa halganka aad arkayseen bay soo galeen oo ahaa midaynta gobolka mudug oo labada dhinac ah oo ay ku dhafan tahay midayn soomaaliyeed oo lala kaashanayay xubno ka shaqeeya federaalka oo aad arkayseen oo jenaraalku dhex fadhiyey ciidamada xukumay markaas ra-iisul wasaaruhu ku lug lahaa zabanaa la soo maray wada shaqayntaas ay socotay dhallinyaraduna hormuud u ahayd labada dhinaca waa soo dhowaynaynaa sidaannu idinkala qaybgeli jirray baannu idinkala qaybgelaynaa tabar iyo talo waxaad nooga baahantaa baannu idinku sii aadinaynaa gobolka mudug midnimadiisa wadajirkii labada dhinac wadajirkii dhallinyarada waa u fasaxantihiin shacbiga gobolka mudug waa dad soo maray dagaallo badan burbur badan gacantooda wax ku samaystay horumarkooda iyagu samaystay bir finiin bir ka soo haray weeye reer mudug cid khaldi kartaa ma jirto qofkii isku daya inuu waxaa sameeyo shacabkaa iska qabanaya kamaal axmed oo ka socday hay-adda u n f b a oo dhallinyarada gobolka mudug ka gacan siisa qabashada kulamo looga hadlayo nabadda iyo horumarinta dhallinyarada ayaa u jeediyey in dhallintu ay door muhiima ka qaataan horumarinta deegaanka iyo nabadaynta bulshada wada degan gobolka mudug
kulaweynahan dhallinyarada la isugu keenay oo reer gaalkacyo dhallinyaro badan oo kala duwan ay joogaan oo lagaga hadlayo nabadda iyo waxtarka ay u leedahay guud ahaan bulshada laakiin si gaara waxaanu diiradda loogu saarayaa kulankan waa nabadda iyo dhallinyarada oo aan filayo in dadka dhallinyarada ay yihiin mid ka mida qaybaha ugu badane waxyeelada iyo dhibaatooyinka ay ka soo gaaraan colaaduhu hadday noqon lahayd arrimaha bulshada hadday noqon lahayd in ay qayb ka noqdaan qaybtood iyagoon caqli ku filan oo si fiican u fakaraya aan lahayn dagaalkaba inay qayb ka noqdaan oo xaabada la hurinaya mararka qaarkood wax bari laga heshiinayo ay maanta ku lugabeelaan ku curyaamaan ama kuba nafwaayi karayaan markaan intaa ka imaado dadka soomaaliyeed marka la fiiriyo riboortska iyo cilmi baarista la sameeyey sanadadii ugu dambeysay boqolkiiba toddobaatan baa da-doodu waxay ka yar tahay shan iyo soddon sannadood dadka shan iyo soddon jirka wixii ka yar xeerka dhallinyarada soomaaliyeed wuxuu qorayaa inay yihiin dhallinyaro qof kasta oo soddon iyo shan sanno ka yar marka dadka soomaaliya ku nool koorne ilaa koorne boqolkiiba toddobaatan soddon iyo shan wayba ka yaryihiin waxaan rabnaa marka in la garto dadkaa boqolkiiba toddobaatanka ah haddii loo sameeyo hagitaan waxbarasho iyo xirfado in dalkeennu uu horey u soconayo oo u dhaqaaqayo haddii dadka boqolkiiba toddobaatanka ah ay waddada saxda ka leexdaan oo ay waayaan waxaweye xirfadii ama cilmigii ama cid wax u sheegta oo fahansiisa waxa danta u ah iyo waxaan danta u ahayn qofka dhallinyarada inta uu yaryahay wuxuu marayaa marxalado badan oo uusan si fiican u kala garan karaynin xaggee baa mustaqbal kuu roon marka dadkaa boqolkiiba toddobaatanka ah waxay u baahan yihiin si waddankeennu u hana qaado oo aynu ula mid noqonno dalalka aynu dariska nahay oo dadkeennu ay noqdaan dal lagu faani karaan helno waa in dadkaa boqolkiiba toddobaatanka ah la hagaa wax la baraa xirfada loo abuuraa colalahana laga yarayaa siday u qayb qaadan lahaayeen waxaa jiray oo waayadan marar badan lagu qabanayay soomaaliya iyo bannaanka labadaba soomaaliya oo ay ka qaybgelayeen madaxda soomaaliyeed iyo dadka waddankeenna daneeyayaasha ama deeqbixiyaasha waa si kale aynu u dhigno shirar badan oo uu ka mid ahaa shirkii london ka dhacay shirarka waxyaalaha laysla soo laysla gartay waxaa qayb weyn ka ahayd in si waddanka soomaaliya dib uu ugu soo noqdo maslixii dowladnimada waa in dhallinyarada soomaaliyeed loo helaa xirfado aqoon waxa weeye kor loo qaada si nabad waarta loo helo waa in dhallinyarada soomaaliyeed wax la baraa marka waxaa la isla gartay inaan masrixii dowladnimada iyo nabaddaba lagu soo noqon karaynin ilaa iyo dhallinyarada wax la baro hadday noqon lahayd waxa weeye knowledgeka jaamacadaha iyo hadduu noqon lahaa midkii kale xirfadaha lagu shaqaysan lahaa labadaba xafiiska anigu aan matalaya u n f b a anigoo ku hadlaya magaciisa waxaanu la shaqaynaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaanu mar waliba garab taagnaan doonaa dhammaan mashaariicda dhallinyarada waxbarashadooda iyo macluumaadkooda iyo xirfadahooda kor lagu qaadayo inaan sii wadno
qabashada kulamada looga hadlaya nabadda ayaa soo bilowday kadib colaado gobolka ka dhacay kuwa oo muddo dhallinyaradu ay ku howlanaayeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaadihii gobolka ka dhacay waxaana dhallinyarada gobolka mudug ay qabteen kulamo looga hadlaya nabadda iyaga oo deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug reer guuraaga u qabtay kulamo looga hadlaya nabadda iyo wada deganaanshaha deegaanada ay xoolo dhaqatadu wada degan yihiin waxaa sidoo kale dhalintu ay kaalin ka qaateen biyo dhaamin xilli abaara oo deegaanada ay ka jireen abaara xoogan intaa ayaan ku soo idlaynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo cabdiwaaxida intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib oo ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisale
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o yaad kala socotaan inta aynaan gabagabadii idaacadda aadin iyo dhinacii heesaha aan haatan qodob iyo laba ka mida warkii dunida idiin guud maro dalka britain haatan waxaa si toosa uga socota caleemasaarka boqorka dalkaasi king charleska saddexaad iyada oo haatan xafladiisa caleemasaarku ay socoto waxaana halkaas ka qaybgelaya mas-uuliyiin kala duwan dhinaca iyo dalka sacuudigana labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudan ayaa ergo u diray dalka sacuudiga jimcihii si ay uga wada xaajoodaan heshiis xabad joojin ah oo adag sida ay sheegeen mas-uuliyiin kala duwani wadahadalladan oo sabtidan ka furmaya magaalada jidda ee dalka sacuudiga ayaa waxay ka dhasheen dadaallo caalami ah oo la doonayo in labada dhinac la isku horfadhiisiyo iyada oo la rajaynayo in wada xaajood lagu dhammeeyo dagaalka halkaas ka taagan mas-uuliyiin ka tirsan suudan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in wadahadallada ka dhacaya jidda ay fududeeyeen maraykanka iyo sacuudigu saraakiisha suudan ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka ee a p in furista wadooyinka kharduum iyo umudurmaan iyo ilaalinta kaabayaasha rayidka ahi oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadku in ay ka mid noqon doonaan mowduucyada laga wada hadli doono sabtida ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo wakiilo ka socda milatariga suudan oo uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax burhaan
iyo xogaga sida gaarka ah u tababaran oo uu hogaamiyo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ay ku kulmaan wadahadal tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay bishii abriil shan iyo tobankeedii dhegaystayaal haatanna gebagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaaye dhinacii heesaha ayaan mid ka mid ah idiinsoo qabanaya gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaaye xilligan aan hawada ku jirro waxaa haatan si toosa loo caleema saaray boqorka dalka ingiriiska iyadoo haatan taajkii la saarayo xilligan aan hawada ku jirro wixii wararee ka soo kordha idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh